habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah bisha abriil ee sannadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga v o a somalicom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku egayno siyaasadda soomaaliya muran iyo waxoogaa buuqaya way keentay dibudhacaasi sideedbana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sii jiidka way leedahay muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashiida waxaa ugu horeeyo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd xumanti la-aan xagga qabsoomidda doorashooyinka
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidamada danab u xirtay leexsashada raashin ciidanka loogu talagalay oo uu maraykanka ku deeqay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa qiratay in qaar ka mid ah saadka ciidamada kumaandoosta ee danab ee maraykanka u tababaro ay musuq maasuqeen saraakiil ka tirsan ciidanka bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayay ku sheegtay in baaritaan ay sameeyeen uu dhaliyey in shaqada laga joojiyo islamarkaana la xiro dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidanka danab kuwaasoo loo haysto inay leexsadeen raashinka ciidamada qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay xoojiyeen tallaabooyinkooda isla xisaabtanka ee waafaqsan ajandayaasha dib u habeynta ciidanka bayaanka ayaa intaas ku daray in baaritaanka lagu ogaaday in qayb ka mid ah saadka ciidamada danab la leexsaday faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa jimcada maanta magaalada beijin kula kulmay hogaamiyaha shiinaha jijimpin iyadoo oo labada dal ay ka shaqaynayaan inay yeeshaan xiriir joogto ah wadahadallada u dhexeeya washington iyo beijin ayaa isa soo tarayay bilihii lasoo dhaafay inkastoo uu jiro khilaaf u dhexeeya oo la xiriira arrimaha dhaqaalaha amniga iyo muranka juqraafiga siyaasadeed ee bariga asia bariga dhexe iyo taageerada uu shiinaha u fidinayo dagaalka ruushka ee ka dhanka ah ukraine taasoo beijin ay markaasi ay sii xoojisay shiinaha iyo maraykanka ayaa labadaba waxay sheegeen inay rajeynayaan horumar laga sameeyo dhinacyo ay ku jiraan hagaajinta isgaarsiinta ciidanka iyo fududeynta isu socodka labada dhinac laakiin waxaa weli taagan kala duwanaanshahooda iska horimaadyada dhuleed ee badda koonfurta shiinaha iyo taiwan diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka blinkan oo maanta soo gebagabeynaya booqashadiisa beijin ayaa markii uu kulanka la yeeshay hogaamiyaha shiinaha ka dhawaajiyey horumar wanaagsan oo dhowaan laga sameeyey iskaashiga labada dhinac oo ay ku jiraan xoojinta isgaarsiinta milatariga iyo ka hortaga maandooriyaha iyo sirdoonka macmalka ah jojebin ayaa dhinaciisa sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay ahaadaan saaxiibo halkii ay cadow isku ahaan lahaayeen isagoo intaa ku daray in beijin ay jeclaan lahayd inay aragto maraykanka oo kalsooni leh oo furfuran islamarkaana rajeynayaan in washington ay arki doonto horumarka shiinaha kulanka blinkan iyo jijibin ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne maamulka madaxweyne joe biden uu aada uga walaacsan yahay soo dhoofinta badeecadaha jaban ee beijin oo halis gelinaya shaqooyinka maraykanka iyo taageerada shiinaha ee ruushka ee dagaalka ka dhanka ah ukraine iyo sidoo kale iyadoo biden uu siixay arbacadii sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco baraha bulshada ee tiktok haddii shirkadda bite dans aysan iibinin sharcigan ayaana horay ay uga hortimid beijin duqeymaha ukrain ayaa saddex qof ku dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolada dhacaxadka ruushka ee dhulka la haysta ee ukrain sida ay maanta sheegeen saraakiisha ruushka ciidamada ukrein ayaa bilihii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada gantaalada halista ah iyo kuwa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku qaadayaan xuduudda ruushka kuwaasoo sidoo kale ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaasha korontada ee ruushka sidoo kale haweeney ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee baniiska sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi alexander bokomas gudoomiyaha gobolka kuris oo ruushka ayaa isagana qoraal uu soo saaray ku sheegay in hal qof lagu dilay duqeymo maanta ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka uu maamulo ukrein ayaa in dhowaalaba duqeymo ku haysay gobolada xuduudka ah si ay uga argoosato duqeymaha ruushka uu labadii sano ee lasoo dhaafay ka geystay magaalooyin kale oo ku yaala ukrein maalin kadib weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee bereneski ayaa markaasi qof rayid ah uu ku dhintay maamulka hoostaga moscow ee gobolka luganska ee dalka ukrein ayaa jimcadii sheegay in hal qof uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay ukrein ka geysatay tuulo ku taala gobolkaasi sarkaal ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ayaa ka digay in waqooyiga khaza ay weli halis ugu jirto macluul inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka ay dagaalada go-doomiyeen dhinaca kale waxaa socda baaqi loo jeedinayo kooxda xamaas inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay la gashay israa'iil sarkaal u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo karol sako ahna ku-xigeenka agaasimaha hay-adda w f b ayaa sheegay in toddoba ilaa labaiyo toban baabuur oo cunto sida ay w f b u gudbiso waqooyiga khaza labadii ilaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay taasi laakiin taas aysan ahayn mid ku filan oo aad uga fog baahida halkaasi ka jirta dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownaa sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay shaqada ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee maraykanka u tababaray ee danab kuwaasoo lagu eedeeyey inay leexsadeen raashiin uu ugu deeqay maraykanka warbixin kooban waxaa arrinkan nooga diyaariyey maxamed colaad xasan wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexsashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada maraykanka uu ku taageerayo soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka alqaacida maraykanka ayaa bishii februari ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan boqol milyan oo doolarka maraykanka ku bixiyo dhismaha ilaa shan saldhig oo ciidamada danab loo dhiso sarkaal maraykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in washington aysan dhayalsanayn eedeymaha musuq maasuqa waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka ayuu yidhi sarkaalkan maraykanka ayaa sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ogolaaday inuu gacan ka geysto tababaridda iyo qalabaynta saddex kun oo askari oo ka tirsan danab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka al-shabaab oo tan iyo sanadkii labada kun iyo lixdii waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee soomaaliya danab ayaa tan iyo sanadkii labada kun labyo labaatankii si weyn ugu lug lahayd guluf militari oo ay qaadeen ciidamada militariga soomaaliya iyo maleeshiya beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guulaystay in al-shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha soomaaliya laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ayaa weli la xarbinaya sidii al-shabaab looga sifayn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii wado weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay muqdisho ka mid tahay
mahadsaneyd maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey isbeddelka cimilada ayaa saameyn xoogan ku yeeshay caalamka waxaana sii kordhaya baahida loo qabo helitaanka xal waara dalka nigeria shirkad gaar loo leeyahay ayaa dhowaan soo bandhigtay nidaamka taga sida uberka oo kale ah kaas oo ka kooban ilaa laba boqol oo baabuur oo koronto ku shaqeeya shirkadda waxay sheegtay in ujeeddada ay tahay sidii loo heli lahaa hawo nadiif ah warbixintan waxaa abuuja ka soo diray gibson emeka waxaana noo soo koobaya xuseen barre aadan shidi eka waa kormeeraha howlaha laanta abuuja ee shirkadda gaadiidka envible oo ah shirkad ka shaqaysa baabuurta korontada ku socota by introducing electric vehicles that will not um, um, emit um, carbon gases and the rest of them.
annagoo soo bandhigayna baabuur koronto ah oo aan sii dayn doonin gaaska karboonka waxaan xaqiijinaynaa inaan ka qayb qaadanayno mas-uuliyadda bulsho ee ku aadan caawinta yaraynta heerka wasaqowga ee deegaanka shirkaddiisu waxay soo saartay baabuurta si loogu isticmaalo magaalada abuuja iyo magaalooyin kale eka wuxuu sheegay in hidisahan hormuudka ahi ujeedadiisu ay tahay in kor loo qaado isu socodka magaalooyinka gudaha dalka nigeria iyada oo wax laga qabanayo walaaca la xidhiidha isbeddelka cimilada
labada sano ee soo socota aan dhahno shan sano oo hadda kadib ah ama waxay noqon kartaa mid taas ka gaaban waxaan aaminsanahay inaan heli doonno dad badan oo reer nigeria ah oo doorbidaya baabuurta korontada sababtoo ah waxaan haysannaa farsamo aad u fiican iyo jiilkaa soo koraya oo aad u xiisaynaya inay helaan beddelka habnololeedkii hore ee la yaqiinay inkastoo ay jiraan caqabado dib u dhigay adeegsiga baabuurta korontada ku shaqaysa ee nigeria gaar ahaan welwelka ku saabsan baabuurta yaryar haddana ben edka oo ka tirsan shirkadda gaadiidka ee enviable ayaa sheegay in marka baabuurta la buuxiyo uu baabuurkiiba socon karo ilaa afar boqoloo kilomitir taasoo sida uu sheegay ah masaafad ku filan shirkadooda waxa uu saadaaliyey korukac ku imanaya suuqa baabuurta korontada ee nigeria sannadaha soo socda
and we are also making sure that our environment is cleaner while wasaqaynta hawada waa yaraanaysaa waxaan abuuraynaa shaqooyin badan oo aan deegaanka iyo cimilada halis ku ahayn waxaan u baahannahay inaan sii wadno udoodista iyo dhiirigelinta dowladda inay wax badan qabato oo ay ugu muhiimsan tahay in la taageero oo la dhiirigeliyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si isbeddel loo helo sida ay nigeria uga gudubtay caqabadaha kaabayaasha ee la xidhiidha adeegsiga baabuurta korontada ah sida dhisidda xarumaha korontada ee baabuurta loogu talagalay ayaa saameyn doona in arrintaasi lagu guulaysto iyo in kale khabiirka deegaanka ee fadhigiisu yahay abuuja joseph ibrahim iyo daniel mantim oo ah khabiir isaguna ku takhasusay baabuurta korontada ku shaqaysa ayaa sheegaya in dowladdu ay u baahan tahay inay dowr firfircoon ka qaadato haddii ay doonayso in dadweynuhu ay iibsadaan baabuurtaasi hawada aan waxyeelaynin
siyaasadda dowladda waxay wax badan ka tari doontaa sidii loo dhiirigelin lahaa dadka doonaya inay helaan baabuurta korontada ku shaqaysa kuwa doonaya inay soo dejiyaan iyo kuwa doonaya inay iibiyaan nigeria ayaa rabtaa in ay ku guulaysato helista hawo nadiif ah marka la gaadho labada kun iyo lixdanka
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo noo soo koobayay warbixintii uu abuuja ka soo diray gibson emeka sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cunada adduunka ee qaramada midoobey ayaa ka digay khamiistii shalay in waqooyiga gaza ay weli halis ugu jirto macluul inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka la geeyey dhulka ay dagaaladu go-doomiyeen dhinaca kale waxaa socda baaqyada loo jeedinayo xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo israa'il ay la gasho warbixin arrintan ay v o eda ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan garabey daandorey karar sakaw ku-xigeenka agaasimaha hay-adda w f p ayaa waxa uu sheegay in qasda weli halis ay ugu jirto in macluul darani ay ku dhufato sakaw waxa uu sheegay in weli dadka reer khaza ay ku wajahan yihiin dhanka macluusha waxaan u baahannahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helno gargaar badan oo kala duwan waqooyiga kaza ayuu yidhi carol sakaw oo arrintaasi ka hadlayey saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay sakaw waxa uu sheegay in w f p ay waxoogaa horumariga ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga kaza waqooyiga kaza ayaa go'doonsanayd oo aan wax gargaari helin tan iyo markii israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii oktoobar sarkaalkan u hadlay w f p ayaa waxa uu sheegay in toddoba ilaa laba iyo toban baabuur oo cunto ah ay w f p ay u gudbiso waqooyiga kaza labadii ilaa saddexdii maalmood mar balse tiradaasi ay aad uga fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta milatariga israa'iil ayaa dhinaca kaleetu sheegay in khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyno xoogan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan soddon bartilmaameed oo qaso ku yaala ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay xamaas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha khaza oo ay maleeshiyaadka gantaalo ay kaga soo rideen ciidamada israa'iil saraakiisha cusbitaalka khaza ayaa sheegay in israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan shan qof magaalada koonfureed ee rafax qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay hal dhibic shan milyan oo falastiiniyiin ah in ay gabaad u galeen magaalada rafax waxayna ka digtay in weerara israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daadgurayso dadka rayidka ah balse ma aysan shaacinin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda dagaalka khaza ayaa bilowday toddobadii bishii oktoobar markii ay xamaas weerarka ay ku qaaday israa'iil kaasi oo ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo konton kalena ay ku qafaasheen iyadoo boqol ka mid ahna weli ay gacanta ku hayaan israa'iil oo ka argoosanaysa xamaas ayaa waxay iidnaa weerar ku qaaday khaza iyadoo dishay in ka badan soddon iyo afar kun iyo saddex boqol oo falastiiniyiina in ka badan toddobaatan iyo toddoba kun iyo laba boqolna ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza taasi oo aan kala saarin rayadka iyo dagaalyahanada laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa saddex meelood laba meel dad kala dilay dhinaca kale madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden iyo hogaamiyaasha ilaa iyo toddoba iyo toban dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka xamaas inuu aqbalo hindisaaxa bajoojinta islamarkaasna uu sii daayo lahaystayaasha gacanta ugu jira dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkooda ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka xamaas hindisaha xabajoojinta ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ku jira xabajoojin deg deg ah oo wakhti dheer soconaysa taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marinka khaza iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba colaadda jirta ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka aqalka cad ayaa sheegay in dadka reer khaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyada oo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin dalalka bayaanka soo saaray oo maraykanka ku welinaya ayaa waxa ay yihiin argentiin australia brazil bulgaria canada colombia denmark france germany hungary poland portugal romania serbia spain thailand iyo ingiriiska xamaas ayaa diiday hindisaha la soo jeediyey sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay maamulka biden hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaasu ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca xamaas oo sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha warbixinno kala duwan ayaa sheegaya in xamaas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran in israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo khaza in kor loo qaado gargaarka imanaya iyo in dadka reer khaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga khaza xamaas ayaa ku eedeynaysaa israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda
mahadsanid ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayey haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda somalilan iyo doorashooyinka la madday waxaa hargeysa ku soo diyaariyey soona jeedinaya qadar maxamed cakule
waa nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa muddaynta la muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta qaranka somalilan taas oo loo muddeeyey inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen islamarkaana kaga codsadeen in uu muddeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan waxaa axaddii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha somalilan uu wareegto ku cayimay ama ku muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka intaa kadibna waxaa isniintii aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashooyinka somalilan u diiwaan gashan taas oo tiradooda guud ay dhan tahay hal milyan laba boqol toddobi iyo labaatan kun iyo siddeed iyo afartan codbixiye haddaba dhacdooyinkaasi isdaba socday waxaa si weyn u soo dhoweeyey saddexda cisbiqaran ee somalilan geesta kale lix urur siyaasadeed ayaa munaasabadaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyey liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha oo ay guddiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda xisbi qaran oo kale waxaase jiray ururo iyagu aan ka soo qaybgelin munaasabadaasi haddaba barnaamijka waxaa dhegaystayaal igala qaybgelaya oo marti iigu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa waaye arag ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda ee geeska afrika waxaa kale oo barnaamijka marti iigu ah garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa sidoo kale barnaamijka waxaa igu martiya sakariye muuse gadhle waa dhaqaalayahan jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo ugu dambayn barasare axmed muuse oo ka tirsan jaamacadda hargeysa aad baad ugu mahadsantiin wakhtigiina barnaamijka su-aashaynu ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka waxyaro xasuusino ka mid a dariiqii loo soo maray heshiiskan ama gebagabadii in la muddeeyo doorashada marka aan ugu horreysiiyo cabdiraxmaan cadami haddii aad wax yar dib u milicsatid dariiqa lasoo maray sanadii ugu dambeeyey arrimaha dib u dhaca doorashooyinka
marka hore way jirtay in muddo ah inaan doorasho la qaban madaxtooyo muddo laba sanadooda oo la kordhiyay duruufo awgood marka muran iyo waxoogaa buuqa iyo way keentay dib u dhacaasi sideedbana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sii jiidka way leedahay intaaba waxaa keenayay uun keenay wuxuma dadku jeclaa ama muxaafis ha noqdo ama mucaaris ha noqdo ama dadweynahaba ha noqdee broseskii dimuqraadiyadda somaliland ku socotay inaanay hakadgelin unbuu ahaa muranku inta badan
waagag waad mahadsantahay cadami sakariye haddii aad isha dhaqaalaha ku eegtid maxay saameyn ku yeesheen arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga muranadii siyaasiga ahaay waad mahadsantahay walaalo waanaan ku dhoway barnaamijka muranka siyaasiga ah waxyaabihii laga dhexlay marka laga yimaado xiisadihii gacanka ka jiray iyo gubashadii suuqa waheen iyo dhibaatooyinka dhaqaalehe dalkusoo iyo dunidaba soo waajahay waqtiyadii u dambeeyey muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashiida waxaa ugu horeeyo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday dhoofkii iyo soo dejinta oo saameyn ku yeelatay iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo waxyaabahaasi oo iyaduna markaasi saameyn ay ku yeelatay in dowladdu lacaga badan geliso dhanka amniga taasoo iyaduna hore u dhigtay in horumarkii laga jeesto oo horumarkii dib u haysay waxyaabaha kale xasilooni darada siyaasadeed laga dhexlay waxaa ka mid ah in hay-ado walba qorshaheedii uu isbedelay oo badanaa qorshayaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada dhanka hay-adaha dhaqaalaha dowladda inta badan way isbedelaan oo murankaa siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow marka dhaqaalaha laga hadlayo qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaara iyo mid guud intaba
watay maxamed muuse haddaad isla su-aashaasi wax ka tidhaahdid bal hadda aad dadka yar xasuusid dariiqii loo soo maray iyo hubantilaantii doorashooyinka ama murankii siyaasiga ahaa maxaad ku odhan lahayd
qadar waa saba aad sheegtay muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd humantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka xidh aad u xoogan baa ka dhexeeya tusaale ahaan haddaad eegto xilliyada ay jiraan muranka siyaasadeed aad bay hoos u dhacaan suuqyadu tusaale ahaan maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadiraya inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeedu ka jiro oo xulba ka iman karaan markaa dadku waxay aada u fahmeen iminka in siyaasaddu ay saameyn xoogan ku leedahay dhaqaalaha dalka laga soo bilaabo markii xeerarkii quseeyey doorashadan ee xeer number ninety one iyo fourteen baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxaa ugu dambeyn la soo gaadhay in commissionka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso taasoo suujeyntaas uu gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna uu dekreeto kusoo saaray afar iyo labaatan saacadood gudahood taasoo u eeg in dee imka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu baahdan inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo weli cabashooyin ay jiraan aan filaya iyagana insha allahu tacaala la xaliyo
waatay axmed muuse waxaad tahay macalin jaamacadda hargeysa ka tirsan bal hadda maxaa saameyn nolosha ay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa ee sanadii u dambeeyey somalilan dhinaca doorashada ay saamileedu ku
khadarow waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu khilaaf doorasho kusoo jirnay muddo imanka ilaa laba sano iyo dheeraada sidan wada ognahay doorashadaasi dalkeena waxay gelisay dhibaato weyn oo dhinacyo badan oo ma garanaysa ay haday tahay khilaafaad xagga bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta taasoo inagu dhaweysay in aynu wadanka aan mararka qaarkood anugu isiriba malaha halkan waa halka somalilan khilaafkeeda ka bilaamayey haddana alxamdulilah ilaahay baa maaragtay si fiican bay u dhammaatay marxalado badan bay sooba somalilan mar kasta oo loo baqdo waa marka ay somalilan guushay u dhowdahay xilliyadaas hore aynu soo marnay xilliyo ay cadowga somalilan ay maaragtay ay ku farxeen laakiinse sidii ay noqon sidii ay rabeen ay noqon weyday waxaan doonayaa markaan inaynu u gudubno toddobaadkan imika aynu ka soo gudubnay sabtidii waxaa lagu dhawaaqay oo guddiga doorashooyinka somalilan ay soo saareen warqad qoraala taas oo ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen islamarkaana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan saddexiyo tobanka bisha nofembar sanadkan laba kun afariyo labaatan sidaa darteed madaxweynaha ay kaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro mudaynta doorashada arrintaasi waxaa yalo ku xigtay in madaxweynuhuna isla afar labaatan saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku mudeeyo doorashada isagoo ku raacay soo jeedintii guddiga doorashooyinka ee somalilan sidoo kale isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisa inay doorasho ka qayb galaan in guddiga doorashooyinka ee somalilan ay soo bandhigeen oo hal milyan iyo laba boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo muwaadin ama codbixiye marka dhacdooyinkaasi hal mar baad moodaa inay soo jeediyeen dad badan indhahooda maxaad ku tilmaami lahayd aan ugu horreysiiyo maxamed muuse
qadar waa saba aad sheegtay laga soo bilaabo markii xeerarkii quseeyey doorashadan ee xeer number ninety one iyo fourteen baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxaa ugu dambeyn la soo gaadhay in commissionka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso taasoo suujeyntaas uu gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna uu dekreeto kusoo saaray afar iyo labaatan saacadood gudahood taasoo u eeg in dee imka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu baahdan inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo weli cabashooyin ay jiraan aan filaya iyagana insha allahu tacaala la xaliyo
waatay maxamed waad mahadsan tahay cabdiraxmaan cadami isla su-aashaasi arrimaha toddobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin somalilan ee la xidhiidha mudaynta doorashooyinku
runtii commissionka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maaragtay qolooyinka daneeya siyaasadda daneeyaasha siyaasadda ama dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmadda iyo buuqa iyo muranka badani si u yaraado mudday sugayeen bulshada iyo xukuumadda iyo xusbiyada mucaaridkuba ugu dambeyn waxay isku raaceen doorashadii in la qabto sanadka dhammaantiisa bisha noofembar marka dimuqraadiyaddii somalilan war baa ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay soddonkii sane u dambeeyey ayuunbay ahaa wiigani u ahaa uun guul iyo waddadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexanay sidii loo socday
watay cadami aad iyo aad baad mahadsan tahay aan siiyo markaa axmed muuse bal haddaad isla su-aashaasi aan muxuu ahay weydiiyey ragaa ka hore waxay tahay maxay uga dhigantay somalilan heshiiskan doorasho ee hadda la gaadhay
sidaad sheegtay toddobaadkan waxaa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbeddel siyaasadeed keentay oo waxaa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo doorashada arrintaas waxay keentay in ay keento isbeddel dhanka siyaasadda dhaqaalaha in bulshadii maaragtay len stakeholderski siyaasadda oo dhan waxaa ku jira shaki iyo kala shaki baa lagu jiray taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda dane daneeyaashii siyaasadda oo dhani in ay maaragtay isbeddel iyo moralkii u isbedelay taasi markaa waxaan filayaa inay somalilan maaragtay horumarkeedii iyo bulshadeedii midaysnayd ay dhan u sii wada socon doonto oo maanta lafteeda waxaa jira xis ururada qaar ka mida oon weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka in wax laga bedelo iyo magaranaysaa sida loo soo baxayo taasna waxaan rajeynayaa in taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto waxaa kaloo aan hadda dareemaynaa ayaamaha la saxeexay heshiiska doorashooyinka in suuqyadii ay furfurmeen oo maaragtay tutaba wax kala iibsigii hadday tahay dhulkii hadday tahay ay xarakaadkii bilaabmeen waayo siyaasaddu waxay aabbow tahay nolosha iyo maaragtay deganaanshaha iyo dhaqaalaha dalka marka haddii khalkhal siyaasadeed ama doorashadoo kale laga boqo taas waxay keentaa in maaragtay dadku ay dadku wax iibsanaya ay ka hakadaan oo maaragtay kala shaki oo haddaad waxaaga waxaa aad geliso bilaa dhibaata timaada taasna alxamdulilah maanta waxaad arkaysaa in suuqyadii ay furfurnaan iyo wax kala iibsi ay socdaan oo totoba bilaabmeen marka ilahi waxaan ka rajeynaynaa in halkaas ay maaragtay ay wax ay maarata somalilan horumarkeedu halkaa kasii socdo waatay sakariya musegarle ku soo dhowow bal haddaad adiga laftigaaga adoo dhinacii dhaqaalahana eegaya maxay uga dhigan tahay arrintani dadka somalilan maadaama la muddeeyey doorashadii
somalilan waxay uga dhigan tahay markay noqoto arrinka maalintii dhaweyd lasoo saaray ee murankii doorashooyinka lasoo afjaray inta badan faa'iidooyin badan ayay somalilan ugu jiraa oo waxaa imanaya markaasi xasilooni dhaqaale deganaanshiyo siyaasadeed deganaanshiyo maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weeye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed horumar siyaasadeed baa imanaya dhanka diblomaasiyadda isku hayntii bulshada ayaa iyaduna xooqinanaysa dhanka kale markaad eegto waxaa dib u bilaabmaya diblomaasiyaddii xidhidhada caalamiga ahaa kuwaasaa markaasi somalilan waxyaabahaasay uga dhigantay somalilan markay noqoto in xal laga gaaro markaasi murankii doorashooyinka jiray wahagaag su-aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su-aashan maxamed muuse waxaa jirta in tiradii ugu badnayd liiska codbixiyaasha kama dambaysta ee guddiga doorashooyinka soo saareen tiro ka badan hal milyan oo codbixiya inay isu diiwaan geliyeen maxay uga dhigantay somalilan tiradani a waxay uga dhigantay somalilan hore mar aada xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku dee doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan tirada dadka somalilan hadii loo eego tiradan qadar oo la diiwaan geliyey intana aad bay uga badan tahay se waxaad moodaa inuu korokaca weynu jiro oo tusaale ahaan tii u dambeysay oo kale in tiro shan boqol oo kun oo codbixiyo ku dhow ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh haddii imika ay kusoo dhawaan lahayd khadaroo muddo dheer ka hor sanadii waxoogaa ka hor baa diiwaangelintii la sameeyey u dambeysay haddii iminka diiwaangelin kale macal waqti loo heli lahaa waxaan filayaa inay inta ka badan lahayd oo ay dadku iminka garteen in cidda go-aanka iskale inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxayo fartoodana lagu kala baxayo fartoodana ay wax ku dooranayaan oo ay dalka maamulkiisii kusoo saarayaan marka baraarug aada weyn baana jiraa somalilan waxay uga dhigan tahay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo waa tahay sakariye muuse haddaan isla su-aashaasi ku weydiiyo tiradii ugu badnayd ee codbixiyaal ee isu diiwaan geliyay inay doorasho u codeeyaan ama ka qayb gelayaan ayaa guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen marka maxay uga dhigan tahay somalilan tiradani maxaa macne ku jira su-aasha markay noqoto dhanka tirada korarhka dadka isdiiwaangeliyey waxyaabo badan bay muujinaysaa waktigan oo markay noqoto somalilan diiwaangelinta doorashada korarhkeedu waxay muujinaysaa in fahamkii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in unu kordhay oo fahamkii muwaadinnimo ay kor u qaamatay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay isdiiwaangeliyaan waxyaabaha kale muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada ee dimuqraadiga ay ka qayb qaataan kororkii iyo fahankii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaasi doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qeyb ka ah oo mar walba bulshadu koror baa ku imanaya bulsho badanba waxay gaarayaan xilliga ay codayn lahaayeen iyaduna qeyb bay ka tahay iyo dimuqraadiyaddii oo xoogeysatay oo somaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada for the last soddonkii sane u dambeeyey marka arrimaha diiwaangelintaas kororhkeedu waxyaabahaas oo dhan bay muujinaysaa
haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddaynta doorashooyinka isku sidkan ee somalilan uu madaxweynaha somalilan toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda u soo qoreen waxaana barnaamijka igala qaybgelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba ka faallooda garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan deggan magaalada hargeysa waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah sakariye muuse gadhle waa dhaqaaleyahan jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo axmed muuse oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa gartay sakariye ood mahadsantay axmed muuse isla su-aashaasi maxay maxay taagantahay ama maxay somalilan uga dhigan tahay tirada halka milyan ka badan ee doorashadan isu diiwaangeliyey inay codeeyaan
sidaynu wada ognahay tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaangelisay ee dhalinyara taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka dhankay doonto ha u dhacdo laakiin in dad badana ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeyey ay aada u fara badan yihiin taasna waxaan filayaa in ay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo maaragtay ay u codeeyaan bal taana waan arki doonaa se u dhacdo waagag waay axmed waad mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami isla su-aashan tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badani u bislaadeen ama xiiseynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan marka haddaad adigu eegtid maadaamaad ishana aada ugu haysay maxay ka dhigan tahay tiradani
runtii waa number fiican oo aa dadkii isdiiwaan geliyey inay inay diyaaru yihiin amba u qalmaan inay footeeyaan in aad baana loogu soo baxay registrationka waayo inta badan waxaa qayb ka qaadanaya xusbiyada oo mar walba doonayay istaageerayaasha ugu badan inay isdiiwaan geliyaan laakiin markaa runta iyo xaqiiqada loo noqdo intan diiwaan gashan ee malyuunka iyo dheeraadka ahi markay timaado actualka in la footeeyo inta way ka yaraadaan number baa isdhimaan oo dadkaasi dee wax dhintay leeyihiin wax dhoofay waddanka ka maqan bay leeyihiin dad meelo fog fog ka yimid amba miyiga Oonan u fog amaba- suuragelin maalinta oonan u ayna.
suura geleen inay maaragtay maalintaa yimaadaan ayaa suuragala marka numberkani waa number fiican waa number ididiila leh waa reer somaliland dadka u qalma inay footayn karaan amba codayn karaan laakiin haddana markay timaado eh, sanduuqu waxaa laga yaabaa intan inaan la wada helin tiri ahaan marka la eego eh, dad badan waxay leeyihin waa number badan en, marka waxay dhinac ka tilmaamayaan en, inay dadka somalilan u bisil yihiin en, hal qof iyo hal cod ama en, koritaanka eh, la jaan qaadaya arrimaha inay da-doodu gaadhayna codeeyaan warqadda fahmay macnahay leedahay codayntu inay inay inay tilmaamayso haa haa si fiican si fiican waxay til- taa way tilmaamaysaa aad sheegtay waxaa kalooy tilmaamaysaa yacni eh, baahiday u qabaan iyo eh, in muxuu ahaaye ay codeeyaan oy madaxda xukumaysa iyagu soo doortaan aya ayay ka turjumaysaa marka waxa weeye dadkan badankoodu waxay committed ku yihiin inay footeeyaan oy ka go-an inay footeeyaan inay ninkay doonayaanna ku diidaan siyaasiga doonaya ku soo baxo xukumana yani ku soo saaraan
warqadii ay guddidu markay soo saareen en, xeerku wuxuu sheegayaa eh, muddo laba toddobaad ama shan iyo toban cisho in madaxweynuhu en, uu haysan karo en, jawaabta afarta saacadood gudahood ka soo baxday madaxtooyada maxaa kaaga baxay arrintaa in eh, waxaa iiga baxay laba arrimood labad way iiga baxeen sidaad sheegtay xeerku wuxuu dhigaya shan iyo toban cisho gudahood inuu xeerka ku saxeexo En, shan iyo toban cisho naftoodu ma badna laakiin madaxweynuhu waraaqdii commissionka uu keenay muddadu dekreetada ku soo saaro ku soo saxeexay inay dhaqan gasho muxuu ahaaye en, go-aanka commissionku xataa afar iyo labaatan saacadood way ka yareen marka anu waxaan u arkaa laba arrimood bay ka turjumaysaa mar waxay ka turjumay ka go-aanshaha madaxweynaha doorashada inay qabsoonto mar taasaan u fasiri karaa marna waxaan u fasiri karaa inuu isku kalsoon yahay su-aasha kale aan doonaya idin weydiiye muhiimkii waxa weeyaan en, doorasho isku sidkani kuma cusba dadka somalilan oo laba kun koyo laaatankii waxay en, u codeeyeen ama ay ka gale- ka qayb galeen doorasho isku sidkan oo golo deegaan iyo golo baarlamaan ama wakiila laakiin dad badan waxay leeyihiin doorashadaasi laba xildhibaan ayuunbaa golo deegaan iyo golo wakiileed loo kala dooranayo doorashadu en, sibay isku nooc u ahayd marka loo eego doorashadan iminka oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mar la dooranayo haddana la dooranayo en, urur siyaasadeedyadii oo xusbi markaa lagala soo dhexbaxayo saddexda xusbi si ay uga soo dhex baxaan cadami ah, ma kuu muuqataa inay culays dheeraada leedahay doorashadani
horta culays dheeraada way leedahay waa wax waayo wax waloo ku cusub bulshada culayskeeday leedahay waayo aragnimo la-aanteeday leedahay inay culays tahay layskuma hayo En, in badanna arrinka waa laga dooday waa la rogrogay Eh, waad la socoteen warbaahinta eh, gudaha iyo dabaddaba arrimaha waxbay ka akhriyayeen marka waa arrin u baahan eh, muxuu ahaaye farsamadeedii wacyigelinteedii commissionka shaqo dheeraadaa saaran xukuumadda shaqo dheeraadaa saaran xusbiyada qaranka ee doorashadan geliya ururada waxa saaran waajibaad baa saaran dadweynaha ay khusayso arrinkani Eh, go-aamadan lagu maamuli doono waxa saaran marka wax weeye wixii walee cusba wuxuu doonayaa hawl dheeraada in la qabto iyo wacyigelin dheeraada marka somaliland guud ahaan qaybaha bulshada waa inay u diyaar garoobaan inay arrinkan culayskeedu leedahay inay kaga bixi karaan dadaal iyo muxuu ahaaye in- in- waxay doonayeen iyo dimuqraadiyadiisa ay u socon lahayd Eh, dadka qaar baa cabdiraxaano waxay rogrogayaan oo isul taagayaan en, wacyiga bulshadu intay ka haystaan fahamka doorashadani carabkana waad ku dhufatay inay kooban tahay En, dhinacyada siyaasadda ku ku eh, shaqada leh khusaysa arrintani waxaa la leeyahay waxaa looga baahanyay inay kariyaan eh, ka dhacsiinta inay bulshada codbixiyaasha iyo muwaadiniinta dhacsiiyaan oo dadkii eh, wacyigelin ka badan sidii hore ay helaan M- maxaad odhan lahayd Eh, runtii waad sheegtay wax wal oo cusub siiba doorashooyinka dadweynuhu dhammaantood ma wada wacyigalsana aqoontooda waxaa laga yaabaa in ay dadku wada aqoon tuulayaal baa jira miyi baa jira dad muxuu ahay waaweyn oo aqoonta ku yartaa jirta marka sidaa aad sheegtay hawl badan baa looga baahan yahay cid walay khusayso doorashadaas waatay waad mahadsantahy cabdiraxmaan caden waad mahadsantahy aan u imaado maxamed muuse lesla su-aashaasi doorashadani ma u baahan tahay wacyigelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashii ay sameeyaan maadaama doorashada nooceedu ku cusub iyo marka si loo eego codbixiyaasha somalilan
aha xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhinaca farsamo ahaan in dadka la fahansiiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyigelin aada xoogan dadka ay gaadho qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu in badan dadka wacyigelin lala wadaago maadaama dadkeenu ay leeyihiin dad dad reemiyo guurguuro iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood dee xaq u leh inay codeeyaan in lala gaadhsiiyo wacyigelin ku filan oo markii koowaad ee somalilan la israaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la dooranayo dalka wacyigelin aad u badan bay kaloo baahanaysaa tii horena wax badan bay kaga duwan tahay marka in dadka wacigooda sare loo qaado wacyigelin xoogan loo sameeyo oo calalqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo allaahuma salli calaa maxamed madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka isaga u codeynayaan inaanay khasab hayn cidaad madaxweynaha u codaysay inaad urur kale u codayso yacni choiceka ama doorashadu aad adigu leedahay marka aqdaro wacyigelin aada u xoogan baa loo baahan yahay haddii ay noqoto commishinka qaranka doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayaba in labada dhinacba laga dadaalo oo cid waliba ciddii doorashada doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aadka u muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waa tay maxamed muuse waad mahadsantahy axmed muuse ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugtale oo guddiga doorashooyinku kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashadu u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xusbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigna la dooranayo
doorashadeenan waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda somalilan dhacday taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oon weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka in wax laga bedelo iyo magaranaysaa sida loo soo baxayo taasna waxaan rajeynayaa in la xallin doono laakiin bulshada ayaa u baahan in la xalliyo oo magaranaysaa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaranaysa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay somalilan ka dhici doonta taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer waxaan rajeynayaa in somalilan sidii u dhaqanka ahayd in ay somalilan ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dhan u wada jeesan doonaan islana qaadan doonaan magaranaysa heshiis insha allahu tacaala waa gartay su-aasha markan waxaan doonaya inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha xidh toosa ay la leedahay sakariye doorashooyinka asligan horta maxaa ku jira fursado dhaqaale way waa su-aal wanaagsan marka dhanka dhaqaalaha laga eego maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale oo waxaa bilaaba markaasi dhaqdhaqaaq dhaqaale waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta musharaxiinta xisbiyada hay-adaha waxdaabaca hay-adaha warbaahinta activitiyada inta badan ama waxyaabaha loo yaqaano kambaynada doorashada dhanka gaadiidka oo kale aduu waxyaabo badan oo inta badan la xidhiidha shaqadan la qabanaya doorashada ayaa kordha waxaa sidoo kale kordha shaqa abuur baa yimaada xilligaasi oo loo shaqa abuurka waliba waqtiga gaaban sidoo kale waxaa korodha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegaysa oo lacagahan badan ee hay-adahani ay bixinayaan ay dhaqaalaha kusoo bamgaraynayaan iyaduna koror bay keenaysaa taasoo maalgashigii gudaha iyo kobaca dhaqaale wax soo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya maalgashiga caalamiga ahaa oo mar walba marka la helo doorasho xor oo xalaala waxaa imanaya markaasi welibana waktiga fog in maalgashigii uu sidoo kale kordho dhanka markaad eegto arrimaha kale ee soo raaci karaa markay noqoto faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka inta badan waxaa meesha ka baxaa oo aymana yani sugnaansho xagga siyaasadda ah marka guud ahaan intaasoo dhanba waxa ay keeni kartaa in somaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay shaqala-aantu ay ugu badnayd dhanka sixir bararka yaraanshaha dhoofka xoolaha waxyaabahaasa markaasi ugu muhiimsan waxyaabaha laga dhexli karo inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale oo fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado ku lamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay-adahaasi ay kordhaan waxay mar walba bixinay waxa weeye lacago ayay dhaqaalaha ku mumkarinaysaan horeba u sheegay marka waxyaabahaasa ugu muhiimsan guud ahaanna somaliland markay noqoto in doorasho xoro xalaala ay timaado mar walba waxay xoojinaysaa xidhiidhadii hay-adaha caalamiga ah waxaa laga yaabaa hay-adihii bixin jiray ama ay nagala shaqayn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu yimaado oo lacago badan oo malaayiina oo hay-adahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhaco ku yimaado oo hay-adahaasi waxaa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay-ado kale oo gudaha ka shaqeeya dadyo badan oo shaqaalo u ah meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen meherado badan ama ganacsato badan oo ay alaabta ka iibsanayeen marka waxaasoo dhan baa markaasi meesha ka baxaya dhaqaaluhuna xilligaa doorashada waxaa la yidhahdaa shaqaalaha welibana waktiga sokeen uu fiican way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido leh dhammaan bulshada iyo dhaqaalaha guud waa gartay sakariya sida su-aal kale haddaan ku weydiiyo dhaqaalaha ku baxaa doorashooyinka somalilan laba meelood baa uu ka yimaadaa mid xukuumadda ama dowladda ayaa bixisa oo miisaaniyadda ku darta midna qaraanbixiyaasha ka taageera arrimaha dimuquraadiyadda ayaa somalilan ka caawiya marka muhiimada intee leeg bay leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa ay dhinacyadu ka wada shaqeeyaan qaaranbixiyaashu qaybtooda dhaqaalaha ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinkan soo socda
khadar walaal waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeenu waxay ku qabsamaan waxa weeye deeqa ka yimi hay-adaha caalamiga ah inta badan bixiya qaadhaanka ee qaybtii kaga soo aadan in heri gasho doorashooyinkeenu marka inta badan waxaa wanaagsan ummadda ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga maarmayso markaasi deeqaha ka imanaya hay-adaha caalamiga oo laga baxa markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugayay markaasi hay-adahaasi caalamiga ah in kor loo qaado markaasi dacfurnaanta arrimaha maaliyadeeda doorashada oo iyaduna keeni karta markaasi dhaqaalo badan samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xidhiidha iyo in la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka faraha badan le waxay keenayeen dhaqaalo badan lagaga baxo marka in hal meel la isugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda oo dhanka doorashooyinka la hagaajiyo iyo in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ayna siiyaan hay-adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog inay mar walba dowladdu kabto oo ay kordhiso kuna talagasho lacagaha ay ugu talagelisay inay doorashada ku qabato iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyadana kor loo qaado dhammaan hay-adaha shaqaalaha
inta badan marar badan waxaa lasoo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin ama aanay kala maarmin iyo xasiloonida siyaasadeed oo saameyn toose isku leeyihin horta maxaa xiriir ka dhexeeya ee deganaanshaha siyaasadeed ama iyo iyo dhaqaalaha xagga amniga iyo markay noqoto dhaqaala inta badan way isku xidhan yihiin oo waxaa la yidhahdaa amniga markay noqoto doorasho iyo amni iyo arrimaha siyaasadda waxaa la yidhahdaa deganaanshiya siyaasadeed markay timaado doorasho wanaagsanna ay dhacdo amnina uu jiro inta badan waxaa imanaya horumar dhaqaale haddii la waayo dhaqaale ma horumarayo amni la-aan marka inta badan waxaynu somaliland u rajeynaynaa in doorasho amniya wax xasiloon deganaashiyaha siyaasadda imika bilaabmayna insha allah ku ducaynaynaa inuu sii wanaagsanaado doorasho amniya aynoo dhacdo dadku isoo dhawaado kadib uu imaado horumar dhaqaale waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijku toddobaadkan waxaa idinka imanayey istuudiyaha magaalada hargeysa ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkana waxa uu ku saabsanaa muddaynta doorashooyinka isku sidkan ee somalilan toddobaadkan la muddeeyey waxaa igala qaybgelaya oo barnaamijka martiigu ahaa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska afrika ee dimuquraadiyadda siyaasadda iyo nabadgelyada garyaqaan maxamed muuse faarax waa garyaqaan iyo sakariye muuse gadhle waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan iyo axmed muuse cali waa barasar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa macallin ka tirsan jaamacadda hargeysa barnaamijkan mid la mida inta aynu ku kulmayno mar kale waa anigoo ah khadar maxamed cakulle oo barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinayay tan iyo kulan dambena waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay qadar cakulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana kaalmihii heesaha iyo codkii hibanuura sidaan doonaaye garo ayay tiri hibanuura heestaasi ayaana u dambaysay waa ka xunnaa inaan idin dhammaystirmayno tan iyo idaacaddeenna kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Sommer i forløyset.